halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka sagaal iyo tobanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo khamiisa bisha julaayana waa lixiyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan wadajir idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
With this deal, if Iran violates its commitments, there will be real consequences. Nuclear related sanctions that have helped to cripple the Iranian economy will snap back into place.
heshiiskan ayaa ah mid haddii
madaxweyne obama oo shir jaraa'id oo ku saabsan heshiiska nukliyeerka iiraan faahfaahin ka bixinaya warbixin ayaannu dhegaystayaal idinka haynaa sidoo kale idaacaddeenna saaka waxa aad ku maqli doontaan natiijooyinka ilaa iyo haatan ka dhashay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kaleeto weerarada lagala soo horjeedo waxaa kalood maqli doontaan qodobo kale oo xiisana marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
diidmo lagala hor yimid heshiiska nukliyerka ee taariikhiga ah ee talaadadii lala galay iiraan ayaa la xaqiijiyey inaysan aqalka koongareeska maraykanka is-hortaag ku sameynayn kasakoo inay mucaaradad xooggan uga yimaadaan xisbiga jamhuuriga ah ee xukumo labada gole dalka maraykanka senator john mccain oo ah guddoomiyaha guddiga ciidamada qalabka sida ayaa u sheegay v o eda inay tahay wax aanan la hubin ilaa iyo wakhtigan in xubno badan oo dimuqraadiga ah ay ku soo biirayaan republicanka si ay uga horyimaadaan codka marka loo qaadayo heshiiskan waxaa codbixiyaashu ay imaanayaan sebtembar lixdan cisho kadib marka sharci dejiyaashu ay eegaan xilliga heshiiskan haatanna waxa uu sheegay wuxuu u muuqdaa heshiiskan mucaaradad mid ay aan ku celiya halkaasi waxa uu yidhi haatanna wuxuu u muuqdaa in mucaaradka heshiiskan ay ka badan yihiin kuwa taageersan laakiinse in cod loo qaado wuxuu u baahan yahay heshiiska ayuu yidhi in saddex meelood laba meel oo ka mida golaha uu helo
baarlamaanka griiga ayaa ansixiyey shuruudaha ay amaahbixiyaasha reer yurub ku xidheen dowladda griiga si loo siiyo lacag dayn ah baarlamaanka oo saacadihii dambe xalay codbixin qaaday ayaa laba boqol iyo sagaal iyo labaatan xildhibaan waxay ogolaadeen shuruudahaasi waxaana diiday lix iyo afartan ama afartan iyo lix xildhibaan xisbiga talada haya ee sayriza ayaa taageero ka helay axsaabta mucaaradka ah si codkan loo ansixiyo laakiin waxaa xusid mudan in sideed iyo soddon mudane oo ka mid a xisbiga talada haya ay ka mid ahaayeen mudanayaasha diiday shuruudahan xubnaha diiday ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka tamarta iyo wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalkaasi griiga ra-iisul wasaaraha griiga alexis sibras ayaa codbixinta baarlamaanka ka hor waxa uu sheegay in uu ku qasban yahay inuu shuruudahaasi aqbalo si loo siiyo griiga lacagtan amaahda ayaa waxaa loo baahan yahay in sidoo kale arrintan ay u codeeyaan baarlamaanada sagaal iyo toban dal oo ka mida midooda yurub waxaana jimcaha berito codayn doona baarlamaanka dalka jarmalka
hay-adda hawada maraykanka ee naasa ayaa sii daysay sawiro muuqaalo dheer laga soo qaaday kuwaasoo muujinaya meeraha bulito iyo labada dayax ee ku hareereysan ee loo yaqaano haydara iyo sharon muuqaaladan cajaa'ibka leh ayaa waxaa laga qaaday dayax gacmeedka xilli muddo aad masaafo u dheer kaasoo loo jirsaday masaafo wax ka yar sida la sheegay laba iyo toban kun iyo shan boqoloo mitris halkaasoo sidoo kale looga soo qaaday xaddi badan oo macluumaad oo muuqaala ah muuqaaladan waxa ay muujinayaan buuro taxan oo dhaadheer oo dherarkooda lagu sheegay saddex kun iyo shan boqol oo mitris meeraha bulito waxaana seenisahanadu ay saadaaliyeen in buurahan aysan ahayn kuwo iyagu samaysnaa wax ka badan boqol milyan oo sannadood taasoo ay dhici karto inay ka da'yar yihiin qoraxda oo jirta afar dhibic konton iyo lix bilyan oo sano ciidamada dalka mexico ayaa la geeyey degmada badriguato oo ay ku taalo tuulada uu ku dhashay hogaamiyaha kooxaha daroogada ka ganacsata ee la raadinaya ee el jabo lagu magacaabo ee xabsiga ka baxsaday askarta ayaa isbaarooyin wadada dhigtay iyagoo baabuurta baaraya islamarkaana waraaqaha aqoonsiga dadka eegaya
waa tahay subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale rabadaan kariim waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da madaxweynaha dalka maraykanka ayaa qabtay shalay shir jaraa-id oo uu si faahfaahsan uga hadlay heshiiskii lala galay dowladda iiraan ee ku saabsanaa xakameynta barnaamijka nucleerka ee dalkaasi madaxweynaha ayaa waxa uu ka jawaabay su-aalo badan oo saxaafaddu ay ku weydiisay intii uu waday shirkaasi jaraa-id xuseen barre aadan ayaa inoo haya faahfaahin ku saabsan war-saxaafadeedka madaxweynaha uu qabtay madaxweyne obama ayaa shirkan jaraa-id ee ugu tala galay in warbaahinta maraykanka uu u soo bandhigo heshiiska nukliyeerka ee iiraan ayaa waxa uu ka xusay inuu ku talagelayo in dooda ku saabsan heshiiskaasi ee ay yeelanayaan mudanayaasha koongaresku ay adkaan doonto laakiin waxa uu tilmaamay inay ula muuqato arrin waaqica ka fog dooda ay qabaan mucaaradka qaarkii oo ah in aan iiraan haba yaraatee aanay xaq u lahayn inay yeelato barnaamij nukliyar ah xitaa haddii uu yahay mid ku saabsan arrimaha nabadgelyada taasi oo madaxweynuhu tilmaamay inay tahay fikrad ka fog ta ay caalamku qabaan The problem with that position is that there is nobody who thinks that Iran would or could ever accept that, and the international community does not take the view that Iran can't have a peaceful nuclear program. They agree with us that Iran cannot have a nuclear weapon.
dhibaatada aragtidaas ayaa ahayd inuusan qofna u malaynayn inay iiraan tan sinaba ku aqbalayso bulshada caalamku ma wadan fikirka ah in iiraan aysan haysan karin hubka nukleerka ee dhanka tamarta ama nabdoon waxay nagu raaceen in iiraan aysan samaysan karin hubka nukleerka ee dhanka gulufka ama colaadda madaxweyne obama ayaa dhinaca kale faahfaahin ka bixiyey cawaaqib xumada ay iiraan kala kulmi karto haddii ay heshiiskan caalamiga ah ku xadgudubto isagoo saxaafadda u sheegay in heshiiskani uu yahay mid damaanad qaadaya in aanay halis ku imaanin ammaanka qaranka ee maraykanka With this deal, if Iran violates its commitments, there will be real consequences. Nuclear related sanctions that have helped to cripple the Iranian economy will snap back into place.
heshiiskan ayaa ah mid haddii iiraan ay ku xadgudubto ballamaheeda waxaa jiri doona cawaaqibyo dhab ah iyadoo cunaqabatayntii la xidhiirtay hubka nukleerka ee curyaamisay dhaqaalaha dalka iiraan dib loogu soo celin doono madaxweynaha maraykanka ayaa ku xusay shirkiisa jaraa-id inuu arko heshiiska lala galay iiraan mid waxtar u leh nabadgelyada bariga dhexe oo uu ku tilmaamay goobaha ugu halista badan caalamka isagoo oo sheegay in heshiiskani uu ka saarayo meesha loolan iyo tartan ka dhalan kara hanashada hubka nukliyeerka oo ay ku tartamaan dalalka colaadu ka dhaxayso ee bariga dhexe Without a deal, we risk even more war in the Middle East, and other countries in the region would feel compelled to pursue their own nuclear programs, threatening a nuclear arms race and heshiiskan la'aantiis waxaynu halis ugu jirnaa in dalalka bariga dhexe iyo kuwa gobolku ay iyaguna damcaan inay waajib ku tahay lahaanshaha hubka nukleerka iyadoo halkaasi ay ka dhalan karto handadaad dhanka hubka nukleerka oo ka dhigi karta gobolkaasi gobolka ugu xasiloonida xun adduunka isagoo hadalkiisa sii wata kana hadlaya ammaanka bariga dhexe ayuu madaxweyne obama xusay inaanay shaqada madaxweynaha maraykanku ahayn inuu maamulo ama uu ka taliyo khilaafaadka ka taagan bariga dhexe laakiin waxa uu taa beddelkeeda sheegay inay waajib uu ka saaran yahay in dhallinyarada ku nool gobolkaasi ay helaan waxbarasho iyo fursado shaqo si aanay ugu dhicin dabinka kooxaha xagjirka ah sida kooxda daacish oo kale It's not the job of the President of the United States to solve every problem in the Middle East. The people of the Middle East are going to have to solve some of these problems themselves. We have to address ma aha shaqada madaxweynaha maraykanka inuu xaliyo dhibaato kastaoo ka jirta bariga dhexe dadweynaha bariga dhexe ayay tahay inay xaliyaan qaar ka mida dhibaatooyinkooda iyagu balse waxay ila tahay in aanu madaxweynaha soo socda ugu yaraan siino dhabahage uu ku sii wado horumarka hadda socday arrimahaasi ta ugu dambaysa ee aan doonayo inaan ka hadla ayaa ah arrimaha mustaqbalka fog oo ah inaannu ka hadalno fursadaha shaqo ee dhallinyarada gobolka iyo arrim iyo arrinta mustaqbalka oo ah inaysan dheg jalaq u siinin dhammaan waxyaabaha sida khaldan diinta loogu adeegsado rabshadaha iyo inay ku biiraan ururka daacish dadka ka soo horjeeda heshiiskan ayaa si weyn u dhaliilay iyadoo aanay dowladda maraykanku soo hadal qaadin intii wadahadallada nukliyeerka iiraan ay socdeen afar qof oo u dhashay maraykanka oo mid ka mid ihi yahay suxufi u shaqeeya jariidadda washington post oo ku xidhan iiraan saddex ka mid a dadkaasi ayaa lagu maxkamadaynayaa iiraan halka qofka afraadna aan la ogeyn xaaladiisa laakiin madaxweyne obama ayaa difaacay mowqifka maamulkiisa isagoo xusay khatarta ka dhalan karta haddii la isku xidhi lahaa wadahadalka nukliyeerka iyo afartaasi qof ee maraykanka u dhashay ee ku maqan iiraan If the question is why we did not tie the negotiations to their release, think about the logic that that creates. Suddenly, Iran realizes, you know what? maybe we can get additional concessions.
haddii su-aashu ay tahay sababta aanu arrintaas wadahadallada ugu xidhi weynay bal adigu si macquula u fikir waxa ay keeni karto durbadiyaba iiraan waxay isweydiinaysaa inay dana gaara ku heli karto arrimaha shakhsiyaadkaasi oo ay noqoto in wadahadallada ay ka dhigto kuwo cakiran ugu dambayntii madaxweyne obama ayaa xusay in heshiiskani uu damaanad qaadayo in iiraan mustaqbalka aanay hanan hub nukliyer ah taasi oo ah arrin walaac ku haysa dadka heshiiskan ka soo horjeeda oo u badan dalal ay xulafo yihiin maraykanka warbixintaasi waxaa nooga diyaariyey kadib shirkii jaraa-id ee madaxweynaha dalka maraykanka barack obama markii uu qabtay xuseen barre aadan halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a washington
halkaa dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a kooxda al-shabaab oo gacanta ku haysay deegaano badan oo ku yaala koonfurta soomaaliya ayaa wakhtigan soo wajahay dagaal hor leh oo uu ka hor yimid ay kala hor yimaadeen weliba ciidamada etoobiya oo iyaguna ku socda howlgalka amisom waxaa ciidamada etoobiya ay imanayaan iyadoo hore ay u jireen howlgallo ay ciidamada kale amisom ee wadamada burundi uganda iyo kenya ay deegaano hore uga saareen al-shabaab haddaba gulufka ciidanka etoobiya wakhtigan maxaa keenay dibna u dhigay howlgalkii ciidamada amisomta kale weerarada al-shabaab xaggay ku dambayn doonaan kadib bisha ramadaan oo gebagaba ah su-aalahaasi iyo kuwo kale ayay saare cabdi axmed waxa ay weydiisay brofesor xuseen warsame oo bara ka ah jaamacadda kaalgary ee dalka canada saaray waxaan tuhmayaa in amison ay dee runtii iska yar khaldan tahay nabad ilaalin iyo nabad keenid inay iska yar khaldan tahay oo sidii ciidamo nabad ilaalineed bay hadda u dhaqmaan oo sidii meel inta la qabto la ilaaliyo ah waxa dee meesha looga baahan yahayna runtii waa nabad dhalin weeyi oo in laga xoog roonaado al-shabaab bay ahayd meelihii ay beryihii markay celidhiga geliyeen ee ay magaalooyinka waaweynaa ka saareen ama boolo burdo ha ahaato ama ha ahaato baraawo haata ay ka saareen wax fiican bay sameeyeen waxay ahayd marka inaan laga hadhin oo ma garanaysaa lagu sii wado dhinaca kismaayo laga soo wado oo jibadii dhexe ma garanaysaa weli iyagaa iska haystee la qabto dhinacii shabeellaha hoose shabeellaha dhexe laftigeeda way ku xoog wen yihiin oo wax laga qabtay ahayd dhinacan galgaduud iyo kuwan jabuuti xataa joogaa ma garanaysaa waad nabad ilaalin baad moodaa iyaga laftooda aada lama dagaalamaan iyo hiiraan iyo intaas ku dhow dhow marka waxaa laysku khalday labada arrimood ayaa laisku khalday oo sidii nabad ilaalineedba u dhaqmeene waxay ahayd inay sii dabada kasii riixaan markii ay ka xoog roonaadeen oo ay dhulka kale kasii qabsaan ciliiliyaga geliyaan ayna kusoo xoogeysan bay ahayd marka baahi jirto ayaa keenta miyaad isleeda wakhtigan in howlgalka midooda africa amisom etoobiyana ay kusoo biirto haa laba arrimood baa horta jirto xoog horta waad ogeydo dee ma garanaysaa iminka waxa kusoo hadhay waa uganda iyo burundi iyo jabuuti iyo etoobiya kusoo hadhay meesha etoobiya markaa inay saddex kun oo ciidan kusoo biirisaa runtii wax loo baahnaa ayay ahayd oo shan iyo labaatan kun bay hadda ka dhigaysaa oo xooga laakiin waxaa meesha kusii jiro sahraay meesha ka maqan waxa weeyaan haddii ujeedada ciidanka meesha u jooga aanay caddayn dagaalgelintooda aanay caddayn ciidan meel jooga waxba ka tari maayo ma garanaysaa shabaab badin shabaab markii la jebinayey quwadoodii hoosuma dhicin wax alla waxay haysteen duurkunbay la galeen oo magaalooyinkii kalena way curyaamiyeen oo way go'doomiyeen uun meeshii ay ku soo noqdaana ee marka dambe dib ay u qabsadaana meelo badan ay kasoo baxeen baa jira ciidamada amison meeshii hadday u qabsadaana dadka aad ba u laayaan weliba kuwa madaxda si ay u hubiyaan haddii hadhow ku laga adkaado inaanay mar dambe dawladda iyo ciidamada amison aanay dadku aaminin si ay u hubiyaan maadaama burundi hadda xaalkeedu liito oo magaraysa iyadii de uu ka socdo dhibkoodii oo la tunjilecsanayo aada ogeyd leego sidii loogu laayay maadaama uganda ay ku mashquulsan tahay hadda burundi laftigooda sidaasay wada jilicsayin marka ciidanka kenya maanta runtii roone wax lagu talin karaa waa etoobiya xataa kenya dadku way yaro naceen hadda oo waxay u naceen arrimaha sida ay uga jawaabtay dagaalada ay ku qaado al-shabaab sida ay uga jawaabtay bay dadka u yar naceen badan bay ku naceen gidaarkan ay dhisayaan ee udhexeeya soomaaliya iyo magaraysa weliba ugu soo kordhi dhinaci soomaliya ku yarnaceen marka aada loo jacayl badan ma jiro sidaa darteed malaha kuwa etoobiya berigoon eriyan jiray ayaaba hadda loogu roonyahay baan u maray sidaa daraadeed inay saddex kun oo kale soo dirto etoobiya dadku hadda inay soo dhaweynayaan baan u maleeya waa tahay dhinaca kalena professor waxaa jira dad kale oo iyaguna ku doodaya in amisom awoodeeda ay hoos u dhacdo oo maanta howlgaladii ay qaban jireen iyo horese ugu sii socdeen inay yaraadaan inay qayb ka tahay in etoobiya la doonayo inay soo gasho gobolada koonfurta soomaaliya soomaaliya hadda gedo kaba soo qaad halka degmee al-shabaab gacantooda ku dhiman waa baardheere ciidamada etoobiya ayaa safka hore ku jira inkastoo kenyana qeybo ka mida dagaalkaasi ay ku jirto waxaa la leeyahay ilaa goboladaasi inay tagtaa laga yaabaa koonfurta gobollo badan oo ka mida marka taasi ma kuu muuqataa adiga siday dadkan ku doodayaan walaal aniga arrintu waxay ila tahay way ka weyn tahay arrintaas arrintu way ka weyn tahay oo meesha waxa fashilmay runtii waxa weeyaan saddex kooxood saddex waa fashilmay dee dowladda soomaaliyeed oo in ciidan wanaagsan dhiso laga rabay way fashilma way fashilanta waa run laakiin waxa aada usii fashilmay waa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa golaheeda ammaanka oo laga rabay inay iyagu ciidamo ama keenaan ama ciidamadii meesha la keenay amisona ay qalabeeyaan oo diyaaradahoogii baabuurtoodii wuxuu dhan la qalabeeyo isla markaana inta taa la qalabeyn ciidanka soomaaliyeedna la dhiso ayuu qorshe u ahaa marka intii midna lama qabaynin talabaad dhinaca kalena waxay ahayd deeqbixiyayaasha iyo jibcida qurma waxay isla socdaa inay dadka u sameeyaan meeshii la qabtaba waxay dadku dhowrsan karaan inay u sameeyaan oo ay ku dagaalami karaan oo micnihii dhismo ohoo nolol ah in la dhiso taana lama sameyno deeqbixiyayaashiyo wuxuu dhani markii labadii sano hore yar boodboodeen bay iska baxeen marka arrintu waa waa waa waa failure meelo badan ka dhacay ee fili maayo inan qorshe etoobiya in meesha lagu keeno unay tahay waayahay al-shabaabtooda markaan u nimaadno iyaga laftirkooda deegaano fara badan ayay lumiyeen koonfurta kuwo ayaa haatan lagu sii socdaa bal waxaad ka warantaa marka weeraradoodan isdabajooga ee ramadaankan ma ramadaan keliya ku ekaanayaan mase way sii wadaayaan sare waa su-aal aada wanaagsan weeyaan runtiina aada looma sii wada hubin karo waxaa dhici doona mustaqbalka laakiin mid baa la rumaysan yahay sahray walaal waaanigii hore u sheegay inaanay shabaab luminin quwadoodii hubka iyo wixii oo dhan ay duurkun la galeen waxaa taasii raacdaa sidaa aan sheegnay iyada oo dadka laftigiisa iminka yar jaxwereersan yihiin meeshay u socdaan iyo waxay jecel yihiin qaar kenya nabcaysanaya qaar etoobiya nabcaysanaya qaar xataa maamul goboleedyada samaysmay laftigooga le waa laydin qadiyey oo iyaga laftoogu marka dambe kuwan taageera oo ama ha ahaadaan jubbooyinka samaysmay ama ha ahaadaan magaranaysa galgala iyo magaranaysa bariga ha ahaato ama ha ahaato xaka kuwan gobolada dhexe ama ha ahaato bay iyo bakoor iyo kuwa ka samaysa maamulka dad baa rumaysan in la oo qaar badan ku biiraan meesha xoojiyaan
aad ayuu mahadsan yahay brofeor xuseen warsame oo khadka telefoonka ugu horeemayey saare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haatan muqdisho magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa diyaar garowga munaasabadda ciidda faahfaahinta warkan waxaa halkaasi ka soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada magaalada muqdisho waxaana aada mashquul u ah dukaamada carwooyinka dawaarlayaasha iyo goobaha macmacaanka lagu iibiyo halkani waa xarun lagu magacaabo african toiler oo ah meel dharka casriga lagu talo oo ku taalla agaarka trebiano waxaana aada ugu xoonsan dad badan oo sugaya in loo dhammaystiro dhar ay horay u keensadeen si ay ugu ciidaan waxaana qaabka ay shaqadu u socoto iiga warramay aweys abuukar oo ka mid ah dawaarlayaasha aaday u kala socotaa shaqada si dardara ay u socotaa marka marka hadda waxaan leenahay kolley dadka dadweynaha wixii bacdi ciid ammaana hadda waxa u hayna oon qaban karna ma jirto shaqadu naga tan badata awgeed marka sidaa darteed waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan taas lagula ciidaan leenahay qaybaha dharka haddaan kaaga sheekeey waxaa ka mid a odayaasha waaweyn oo sida fatishaariyaasha qaatoo kale iyo saraawiisha shaararka dhallinyarada inta badan carruurta ah qaar ka mid a xataa marka intoodas waxa weeye intaan qancin karna aan qancin waloba dadka naga fara batay waloba marka aan tawar u weyna kadib waxaan isleeyahay bal bacdi ciid wixii ah in aan waxaas u qabno kadib haddana saasaan rajaynaya haddii ilaa yidhahdo ha anaga waxaa jira dhar nagala tasho aniga toos aan u talnada jirto waxaan loo keeni kara waxaa ka badan waxaan laga tushaa ka badanba ila maadaama meesha arqaan tahay dharkii iyo waxaan isku haynaa farsamada isku haynaa anaga marka annaga waxaa laga tashtaaba aad u badan waxaan bananka loo keeno aad u yar yihiin ciidda waxaan dareemaynaa in aad iyo aad dhaqaalo badan noo soo galay maadaama shaqadeen aad u fara badan tahay waxaan rajaynaynaa kolley maadaama oon ciidda hadda gabagaba ee tahay ciiddana ciidda ku xigta waxaan rajaynaa sidaa si ka fiican macnaa hawsha usii socota haddii ilaahay karaado sidoo kale goobaha carwooyinka ayaa ka mid ah meelaha sida aadkaa u shidan ee maalmaha ciidda ganacsatadu dhaqaalo badan ka helaan sida uu tilmaamayo cawil axmed oo ka mid a shaqaalaha carwe farandis ee degmada xamarweyne carwaha joorta magaceeda waxaa la carwo farandis waxay ku taallaa suuqa xamarweyne isgoyska afrirdood maadaamay ciidda soo dhowdahay dadka waxay iskula socdaan koox koox dharka iibinana waxaa ugu waaweyn dharka casriga oo fashionka maadaama suuqa loo soo doonto dhar fashiona oo suuqa xamarweyne lagu yaqaan dhar fashion ah dhallinyaraha ugu badan waxaa wax geeno dharka cusub sida liinayaasha jeemsyada cusub waxaanka funaanadaha maalidaha dharka sportska nooc walbo hayna oo fashiona dhallinyarada ayna u furantaha carwadan carwo dharka dhallinyarada u badan waaye waa tahay ciidii maalmo wax koobanaa naga xiga bal ka waran dadku sidee wax u iibsanayaan dadka aad iyo aad ciid waxay u iibsanayaan waxaa waaye ciidda waa laga dareemaa magaalada muqdisho oo dhan iyo suuqan aan hadda ku jirno iyo carwadan khaasatan waxaa dadka waxay u si aad iyo aad ay wax u gadanayaan qof walbana wuxuu rabaa inuu ka faa'iidaysto labada maalin oo ciidda ka dhiman maalmahana waxaa waaye suuqa aad u soo badanaa qiimaha dharka haddaad ka waranta qiimaha dharka waa- waxay ku xirantaa si suuqa loo soo qaado way kala duwan yihiin dharka fashionka oo casriga had yartaan waxaa waaye dhar oo wadamaha laga kaya hindiya iyo dubay iyo wadamahaasaa laga kaya marka dhar qaali ah iyo dhar raqiisa way iskugu jiraan dadka hadba qof walba tabartiisu dharka u gataa abubakar shariif oo ka tirsan ganacsatada xamarweyne ayaa ka mida dadka iibiya dharka iyo kabaha waxaana uu iiga warramay qaabka ay dadku wax u iibsanayaan iyo qiimaha kabaha xilligan la xiiseeyo waxyaabo badan iibinaa sida macabiisayaasha shaatiyada saraawiisha kawaha suuqan waa iska fiican yahay waxaan leenahay ciid wanaagsan ramadaan kariim ciidiyo laba maalmood nooga dhiman ilaa iyo hal maalmood aan rajaynayn inay naqato insha allahu tacaala maalinta jimcaha waxaa iibin waxaa u badan kawaha noocyadooda kala duwan kawahana waxay joogaan toban toban iyo shan sideed dollar intaasaa kala iib ka waran suuqa qaali miyaa kabuhu iminka mise waa raqiis wallaahi waxaa qaaliyeeyey ciiddi ciiddi ka hor intaas way ka raqiisnaayeen waxyaabaha ay dadku sida weyn u qadariyaan marka ay soo dhowdahay ciidda ayaa waxaa ka mid a macmacaanka ay xalwadu ugu horrayso waxaana meelaha soo jireenka ee xalwada caanka ku ah ka mid a dukaanka xalwa xaaji ciise waxaana uu iiga warramay qaabka ay ciiddan ugu diyaar garoobeen ee ciidan fitriga dadka waxaan ugu talagalnay waxyaabo aad u fara badan oo xiiso leh oo macmacaan aysan weli arkin dadka kastomaradeenna ay dadka hadda noogu soo biirayo waxaa ka mid eh xalwa subag ee maasha allahu oo sisinteeda wadato waxaan kaloo sameynaa buskud oo shan nooc ah ee waxaan kaloo sameynaa macmacaano aad u fara badan oo dadweynaha ay la yaabi doonaan oo ay dhihi doonaan ma dibaddaa laga keena waxaa ka mid eh sisintaa ka mid eh looskaa ka mid eh qumbahaa ka mid eh icunkaa ka mid eh shuushuumoogaa ka mid eh buskud oo hadda waxaa noogu soo kordho qofka markuu cuno marka dareemi karo in dibadda uusan wax ka rabin oo joos la yiraahdo oo maaragtay fashion ah marka waxyaabo fara badan oo hadda aan dadweynaha maarata inay imaadaan mooye hadda aan eh, idaacad iyo waxaas aan ugu soo tabi karin qof kasta soomaali dhaqan waxay u leedahay oo xadaarad weyn oo soo jireen ah inay xalwo maaragtay ay iibsadaan macmacaan dadka waxay ku sooraan xalwada iyo macmacaanadaas dhaqana una soomaaliya waxyaabaha ay ku faantaba waa xalwada qof kasta oo guri imaada hadda neef ari lama qali karo wa- laakiin tan waxaa layaa laflaaya layidhahdaa waa hilib karsan iska cun lee waaye xalwadaasaan u sameyna dadka inay maaragtay ay ku ciidaan iyo macmacaana fara badan u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga ayaa waxaa qayb lixaad leh ka qaadanaya qaar ka mida shirkadaha xawaaladaha xasan axmed waa madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda xawaaladda dahabshiil waxaana uu v o a uga warramay saxmadda munaasabadda ciidulfidriga awgeed xilligan ka jirta laamaha kala duwan ee shirkadda dahabshiil ku leedahay gobolka banaadir shirkadda dahabshiil ee ay uga barteen bulshada ah, soomaaliyeed inay u qabato adeeg aada u wanaagsan ee xawaaladeed bishan barakaysan ee rabadaan iyo ciidda intaba eh, waa bisha loogu isticmaalka badan yahay eh, shirkadda eh, waxayna u adeegtaa dad fara badan oo ka badan intii hore Eh, waxay waa zaxmad eh, xafiisyada oo dhan Eh, shaqada eh, xawaalada ayay ku wada mashquulsan yihiin Eh, shirkaddu waxay ku talagashaa inay xilli dheeriya u qabato shaqo daabshiil banaadir waa soddon iyo sagaal laamood oo ay ku jiraan labada shabeelle Eh, intooduba way shaqaynayaan si isku mid ah ayay u shaqaynayaan Eh, waana waana runtii zaxmad aad u badan waxaana loo yeelay runtii waqtigaa dheeriga laftarkiisa in ay isticmaalaan dadka intooda badan ka faa'iidaystaan Eh, waxaa xusid mudan inaan soo gudubnay maalin jimco ah hadda Eh, jimcadii aan soo gudubnayna runtii waa shirkadu waa ay shaqaynaysay iyadoo ay ugu talagashay inay ka faa'iidaystaan eh, samarkeeda iyo cid alla ciddii filaysay in wax loo soo diri karo Eh, waana runtii laga faa'iiday oo dad fara badan ayaa ka faa'iidaysay si kastaba ha ahaatee dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si weyn uga dhursugaya biirashada ciidulfidriga maadaama ay soo guteen waajibaadkii bisha barakaysan ay rabadaan waxaana ay ku howlan yihiin martigelintii ay maalmaha ciidda u samayn lahaayeen eheladooda iyo asxaabahooda kala duwan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa v o a ururka caafimaadka adduunka ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in boqolaal milyan oo ruux oo dunida ku nool oo qaba xanuunka dhimirka aanay helin daryeel dawo ku filan diiwaanka xogta dadka qaba xanuunka dhimirka ee w h o ee sanadkii kii ayaa lagu ogaaday in dadkaasi ay helaan boqolkiiba hal daryeelka maaliyadeed iyo caafimaad ee ay u baahan yihiin wariyaha v o eda liisa shlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada geneva ibraahim xasan daanduray ayaana inala socodsiinaya diiwaanka atlas ayaa ah meesha ugu weyn ee lagu ogaan karo xanuunka xagga maskaxda dadka qaba ee dunida waxaana ku jirta xog ah boqol iyo kow iyo toddobaatan dal dadkaas oo ka dhigan sagaashan iyo shan boqolkiiba dadka ku nool dunida warbixintu waxay sheegtay in qaybaha bulshada ay si weyn ula ildaran yihiin xanuunnada xagga maskaxda waxaana intaas ay ku darto warbixintu inuu aad u hooseeyo qarashka ku baxa xanuunnada maskaxda ayna yar yihiin dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ka howlgala qaybtaasi waxaa warbixintu ay xustay in dalalka saboolka ahi ay adeegga caafimaadka ee xanuunka maskaxda ku qarash garayaan lacag aad uga yar kana hoosaysa marka la barbar dhigo tan dalalka dakhligooda uu sarreeyo agaasimaha qaybta caafimaadka maskaxda iyo ku-xadgudubka muqaadaraadka shakar saksena ayaa waxa uu sheegay v o a in bulshooyinka aanay muujin dhibaatooyinka xanuunka maskaxda iyagoo cuqdi ka qaba kana baqaya in bulshadu si kaleeta ay u aragto ama ay
ibraahim xasan daandure aad iyo aad buu u mahadsan yahay warbixintaas uu nala socodsiinaya haatanna bal ku soo dhowaada codkii muusig ee saakoo kale aad maqli jirteen codkaasi baxsan ee faadimo qaasine baha u raxmada iyo nashiidadaasi nebi ammaankaasi khasaa'iga ayaynu dhegihiina uga sii tegaynaa waa anigoo asaare cabdixmed iyo xuseen barre aadan oo idinle intaana mar kale kulmi doona galabta inta ka horraysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.